habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo axada bisha disembar ee sanadka waa saddex waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya
go-aankan runtii shacabweynaha soomaaliyeed wuxuu u yahay guul weyn oo taariikhay usoo hoyatay waa waxay ahayd arrin runtii dowladda soomaaliyeedna ay gobonnimadii ay dalka ku maamuli lahayd cad ka mid ah ay soo ceshatay oo labadii cunaqabatay in la saaray
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha soomaaliya qiyaasaha marka hore la saadaalinayo waxay ahayd in roobabka u badnaan doonaan meelaha webiyada maraan sida webiyada jubba iyo webiyada shabeelle laakiin qiyaasahaas waa isbedeleen roobabka xooggooda wuxuu ku bilowday deegaano uusan marin webida sida gobolka baay iyo bakool roobabkaasna saameyn weyn ayay ku yeesheen magaalooyinka baydhabo buuraha kala barjaale oo gobolka baay iyo degmooyinka xudur waajid iyo ceelbarge oo gobolka bakool
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku aan idin akhriyo madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa sabtidii u mahad celiyey cid kasta oo ka caawisay dalka ukrain dagaalka ay kula jirto duulaanka uu dalkaasi ku soo qaaday ruushka sida askarta shaqaalaha gurmadka deg dega ah ee ukrain booliska qaranka ilaalada qaranka iyo kuwo kale waa muhiim in qof kasta uu sii ahaado mid ay ka go'an tahay qadiyadda guud zelenski ayaa hadalkaasi ku yidri khudbaddiisa maalinlaha ah waxa uu sidoo kale yidhi waa muhiim in toddobaad kasta la yidhaahdo waxaan ku darsaday wax ii gaara difaaca guud ee dalka ukrain horaantii sabtidii ayaa korontada dib loo soo celiyey xarunta tamarta nucleer-ka ee zobrokhziya ee uu ruushku ka qabsaday ukrain kadib markii ay korontada go'day maalintii jimcaha taas oo mar kale ka hortegaysa sida hadalka loo dhigay masiibo nucliyera sida lagu sheegay bayaan xagga telegaramka ah oo ay soo saartay wasaaradda tamarta ee ukrain israa'il ayaa wajahaysa baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya maamulka madaxweynaha maraykanka joe biden si wax badan ay uga qabato dhimashada dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta iyada oo maalin cusub oo dagaal ay xaddan ka bilaabatay magaalada khaza magaalada khan yunis ee koonfurta khaza ayaa waxaa ka dhacay weerar aan kala joogsi lahayn oo uga imaanayay militariga israa'il tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu jimcihii burburay heshiis xabad joojin ah oo dhex maray israa'il iyo xamaas sida ay ku warantay wakaaladda wararka a p israa'il ayaa waxa ay kordhisay amarkeeda daadguraynta iyada oo weerarkeeda uu ku sii siqayo dhanka koonfureed ee magaalada khaza halkaas oo ay sheegtay in hogaamiyayaal badan oo xamaas ah ay ku dhuumaalaysanayaan ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sabtidii sheegay in ololuhu uu sii socon doono ilaa dhammaan lahaystayaashii ay gacanta ku dhigeen xamaas intii lagu guda jiray weerarkii ay ku qaaday israa'il toddobadii oktoobar laga soo celinayo xamaasna meesha laga saarayo sida hadalka loo dhigay xogayaha difaaca maraykanka leod osin ayaa sheegay in iyada oo maraykanku siduu hadalka u dhigay taageerada ammaanka israa'il ay tahay mid aan gorgortan laga geli karin uu halkaasi raalli ahaada uu shaqsi ahaan uga digay israa'iil in haddii aysan qaadin tallaabooyin lagu ilaalinayo dadka rayidka ah ay halis u tahay xag jirnimadooda warkii caalamkana dhegaystayaal waa naga intaa kale hayaan caweysi wanaagsan hawad idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararka ka imaanaya magaalada ceelwaaqe gobolka gado ayaa sheegaya in qarax ka dhacay halkaasi maanta uu keenay dhimasho iyo dhaawac wariyaha v o eda maxamed salaad ayaa waa aadan maxamed salaad ayaa weerarkani waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada ceelwaaq ibraahim guuleed aadan
bismillahi adeer maanta waxaa dhacay qarax oo baalka ramuudka ah ayaa dhacay niman dhalinyaro meel ay ku sheekeysanayeen oo geed hoostiis ah magaaladii waa laga soo qaxay oo dadka oo dhan banaanka jira meel ma aragtay geed hoostiis oo dhalinyaro ay ku sheekeysanayeen miinaa la geliyey miinadii markaa ramuuda la taabtay waa waa ku qaraxday laba qofna waa ku dhinteen laba qofna waa dhaawacmay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay maxay ahaayeen
waxay ahayen niman dhalinyaro ay ahaayeen oo xaasilayaal ah weeyo oo niman dhalinyaro laakiin xaasilayaal waa rag waa ilaa afartaba ma kuwo dawladda u shaqeeya mise waa dad shacaba ma ma dad shacab ah hal qof oo dawlad u shaqeeya oo weligiis dawlad usoo shaqeeya kuma jiro yaad aaminsan tihiin in qaraxaas goobta ay ku duugeen oo dadka dhalinyarada ay ku qarxiyaan wallahi nimanka dee oo dhagarqolyaasha inay yihiin baa kulley nin kale oo qaraxa isticmaalay ma jire nimankaas inay yihiin unbaa noo cadsanay wax kale oo hadda aan ku tuunsannahay ma jiraan gaartay kalena sidoo kale qaraxa noocaasa dhacay nin jirkaala oo taliya urur ayaa ku dhaawacmay qaraxaas oo isagana waxa waaye bahasha booda ah oo wadada qarkeeda loo saaray isagoo wadada socdaa ramuud loo taabtay nin taliya urur ayaa isalayna ku dhaawacmay marka beryahan waa waxaasaa hadda magaalada ka jiro allah kulley dabagal iyo baaritaan iyo waxaasaan hadda ku wadna beryahan shalay ilaa isaaka waa amniyaashii iyo maamulkii waxaan u fadhinay arrimahaas iyo sidii amniga loo adkeen lahaa iyo baaritaankii waxyaabahan dhacay waxaasaan ku dhex jirnay markii aan shir ka soo baxnay haddana kanaa dhacay marka maxaa is leedahay waa loo beegsay dadka shacabka ah ee geedka hoosii fadhiyey ee qaraxa lala eegtay wallahi wa wa waxa gacan walba shacabka waa una dhibaataynayan soomaalia mayagaa dad shacabka den jiray dadka aylaan jireen shacab unbay axaan jireen sooma gaartay marka wax kaloo loo hanaynayo dawladna weligooda uma shaqeynin cidna xiriir lama laha marka niman iska maaragtay xooskata iska hayeen oo dhalinyaro ah oo mid darawal laba daraw darawaliin oo tagaasida ah oo tagaasida labada gedi dhanka kenya iyo dhanka soomaaliya ka shaqeysa ahaayeen oo maaragtay wadooyinkii maadaama ay xirmeen oo baabuurtii aan shaqaynin baabuurtii meel iska dhigay niman meel isaga sheekeysanayeen lababa saasay ahaayeen niman maaragtay iskood u shaqaystay ahaayeen niman oo dawladda u haglinayna ma aysan ahayn waayahay degmada ceelwaq waxaan ognahay inkastoo sida aad sheegtay shalayna uu qarax ka dhacay maantana sidaasoo kale ay qarax miino uu ka dhacayo dad shacaba ay ku waxyeeloobeen maxaa is leedahay sababay u tahay qaraxyada kusoo kordhay degmada ceelwaq ee gobolka gado wallahi adeer ma naqaano waxyaabaha hadda aan baaritaanka aan ugu jirnay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay oo qaraxyadan de isdaba taagan oo beryahan ceelwaq labadan beri ka bilowday waxyaabaha hadda aan maaragtay aan la yaabana baaritaankeeda aan ku haynay ka mid tahay kolley waa un ogaanaynaa insha allahu kolley wixii baaritaanana waa ku jirnaa ma jiraan wax howlgala oo aad qaadeen oo aad dad kusoo qabateen ha shalay dad waa kusoo qabanay adi dadkaas aan kusoo qabanay waa xiran yihiin gartay ilaa imisay gaarayaan adi hal qof hadda shacab aan soo qabanay nin oo latutuumayna waa iska jiray laakiin hadda hal qof unbaa noo xiran aatuhun asaga nafsigiisi waxyaabahaana kolley niman dhalinyaro ka mid ahaa ayaa soo qabtay kolley isaga baaritaankii baaritaan baa lagu yaa qolada nabad sugidda ayaan u dhiignay qoladaas kuhay
guddoomiyaha degmada ceel waaq ibraahim guudle waxa uu warramayey wariyaha v o e da aadan maxamed salaad mar kale caweysi wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa sheegay in cunuqabataynta hubka ee laga qaaday soomaaliya ay wax weyn ka beddelayso dagaalka dowladdu ay kula jirto ururka al-shabaab waraysi uu siiyey idaacadda v o a ayuu sheegay in soomaaliya ama dowladda soomaalida ah ay soomaaliya iyo xilligan ay haysato mas-uuliyadda buuxda ee wixii hub ah ee ay soo iibsanayso amaba ay ka helayso caalamka khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayuu ugu warramay haaruun macruuf haaruun waa mahadsan tahay go-aankan runtii shacabweynaha soomaaliyeed wuxuu u yahay guul weyn oo taariikhay usoo hoyatay waa waxay ahayd arrin runtii dowladda soomaaliyeedna ay gobanimadii ay dalka ku maamuli lahayd cad ka mid ah ay soo ceshatay oo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii cunaqabatayn la saaray oo lagu maaraynayay beesha caalamku ay go-aansatay in ay wax ka ogaato qaabka oo soomaaliya ay hubka ula soo degayso iyo cidda gacanta ku haynaysa hubka yimaada marka midda koowaad waa tan gobannimada midda labaad wuxuu lahaa magac xumo runtii ay beesha caalamka ama saaxiibada aan kala macaamilayno in ay ama hub noogu deeqaan ama hub aan ka iibsano shariikadaha xataa hubka laga iibsado in ay haddii ay ku saaran tahay waxyaaba sanctions ah ama cunaqabatayna ah in aysan jeclayn inay kula macaamilaan oo qof eedaysano camal ah ayaa ama waddan eedaysan maaragtay sumcadeed ayaa sumcad xumada ka imaaneysay qodobka saddexaad waxay noqonaysaa maadaama aan hadda hubka aan atmis kala wareegayno amniga dalka muddo sanad kadib ah december laba kun iyo afar iyo labaatanka hubkii ay atmis haysatay mid u dhigma iyo mid ka quality badanba inay ciidanka qaranka fursad u helaan in ama loo soo gedi karo ama loogu deeqi karo si ay hawshaas u fushadaan kan u dambeeyana wuxuu yahay in ay al-shabaab oo runtii ay soomaaliya hadda dagaal ba-an kula jirto guula waaweynna ka keentay qaabkii lagu dhammaystiri lahaa iyo hubkii hubka marka ay soomaalida waxaan rabaa inaan si gaara u fahamsiiyo hub waa haysanay sida oo su-aashaada ka muuqata waana heli karnay laakiin jidadka loo marayay iyo shan iyo tobanka dal oo golaha ammaanka ama gaar ahaan shanta oo permanentka ah mid ka mid a hadduu arrintaas dhibsado in aanan xor wahayn in aan keensan karno marka sidaas awgeed dal hadda dalalka adduunka lamid ah oo raba inuu isu diyaariyo inuu amnigiina dalka la wareego shabaabna maaragtay dalka dadka ka hor wareejiyo way marka markay noqoto soo iibsashada hubka ama helitaanka hubka maxay tahay tallaabada u xigta dowladda ee hadda u qorshaysa wax hadda restriction ah oo maantana haya ma jiro dabcan waa in aan dowladda soomaaliya sababta looga qaaday ayaa waxay ahaydba in ay xeerarkii iyo siyaasaadkii iyo farsamadii lagu maamulayay hubka in ay inta badan ay la timid hadda u diyaarsan tahay in ay qaabka hubka loo bricur gareeyo oo dibadda looga keensado looga suulgato iyo qaabka loo kaydiyo qaabka loo trace gareeyo loo dabagalo intaba ay hadda bilow fiican ay soomaaliya hadda u samaysan tahay marka maanta waxaa naga xiga hub iyo annaga waa uun dhaqaale iyo dabcan hubkaas dadkii isticmaali lahaa oo hubka waxaa ku jira diyaaradaha taangiyada maraakiibta nooc kasta oo hub ah ayaa ku jira marka inaan ayana tayadeedii aan dhisano oo ay taasna aan hadda bisha labiyo tobankeeda december aan beesha caalamka new york ku ballansanay si aan uga tashanno taageerada ay la garab taagan yihiin dhisidda ciidanka qaranka mar haddii soomaaliya laga qaaday cunaqabatayntii mas-uuliyadda saaran dowladda soomaaliya xilligan maxay tahay haddii ay ahaan lahayd dee si mas-uuliyad ku jirto in loo maamulo hubka ay soo iibsato gacanta loogu hayo gudaha markay noqoto caalamka wax mas-uuliyadoo saaran miyaa jira dowladda hubkaas iyo maareyntiisa
dowladda soomaaliya hadda iyadaa fuli horta mas-uuliyadda iskaleh markaan hadday gobonnimada iyo sobentada sheegayay waan nagula soo wareejiyey wixii tabar ah oo noo dhimana inaan dhisano inagay maaragtay noo taallaa qorshayaalna way nooga yaalaan waxa koowaad waxay tahay in ay noo diyaar yihiin xeerarkii siyaasaadkii iyo dadkii farsamo yaqaanka ahaa ama qalabkii hawsha lagu qabanayay inteeda badan inay hadda levelka dowladda federaalka uu diyaar yahay levelka dowlad goboleedyadana iyana aan dowladda federaalka hadda ay rabto inay ka daba keento lebalka hay-adaha federaalka ay gaareen inay iyaguna inta loo ogol yahay oo hubka ah qaabkii ay u hayn lahaayeen u maarayn lahaayeen ayaa iyana maaragtay mas-uuliyaddeedana saaran beesha caalamka dabcan resolutionka ayaa wuxuu farayaa ama ka codsanayaa in soomaaliya taageero buuxda laga siiyo sidii ay tayadii iyo tabartii oo hawshaas ay uga fushan lahayd in soomaaliya la siiyo dabcan wixii shabaab ahna ku aadanna in soomaaliya iyo beesha caalamku iska kaashadaan sidii looga ilaalin lahaa shabaab inay gacanta u gasho hubka waa gartay qodobkaa ku saabsan shabaab inuu hubku gacanta u galo in laga ilaaliyo iyo qodobka ah in hubkani uu colaada qabaa'ilada oo kale uu qayb ka qaadan karo labadaasi walaacyada ugu waaweynee looga hadlayay saaxada ayay ahayd wararka soomaalida marka jawaabtiinu maxay tahay sida ay dowladdu arrintaa uga gaashaamanayso waa maadsan tahay waa dabcan walaaca waa wax dhici kara in badanna dadka haddii aysan de macluumaad dhamaystiran ama fadhiyo ka aysan weyde ka walaacayaan wax uu kusoo kordhinayo horta arrinta qabaa'ilka cunaqabatayntan la qaaday wixii dhex yaalla iyaga ma jirto oo qabaa'ilku inta badan hawlo uun traditionala ayay isku dagaalaan waana wax cultureka soomaaliya dhaqanka soomaaliga wakti dheer colaada qabaa'ilka waxaa uun arrintan hadda aan soo cusboonaatay waxay tahay soomaaliya inay access u helayso hub ka qiro weyn farsamo inta ka badanna u baahan in ay dowladdii soomaaliya waxa loo yaqaano monopoly of violenceka cidda keliya oo wax maquunin karta inay noqoto dowladda federaalka ah markii ay noqoto hubinta xasiloonida dalka marka arrintan waxbay u taraysaa in qabaa'ilkii dowladdu ka awood badan tahay oo dowladdu ay kala celin karto midaas midaas waaye laba arrinta al-shabaab dabcan al-shabaab siyaabo badan ayay hubka ku heli jireen qaab oo maaragtay smuggling ah oo dibadaha uga yimaada ama doomaha ku yimaadaan ama siyaabo kale ah ku yimaadaan iyo de dabcan qaab oo irtoogtaa oo dalkan weli aanan maaraynta hubka ah uusan sidii la raba uusan u fadhin arrimahaas waay arrimaha ay marka dowladda soomaaliya mas-uuliyaddeeda hadda intii ay karaankeeda ah inay hubiso hubka dalka yaalla oo dhan aysan in la xakameeyo aysan u fududaanin in suuqyada hub aanan sumad lahayn oon la aqoonin uusan jirin si sumaddaas tracingkeeda ay u sahlanaato ayaa la sameeyey marka waxaan la yidhaahdo flow of hubka yaryar oo dhaqdhaqaaqisa ama qulqulkiisa waa wax si guud dunidao dhan ka wada jira dalalkan dariska borderskooda qulqulka hubka yaryarka ah newska haddaad la socoto aad ayuu u xoogan yahay wax caalamkao dhan maaragtay ku baaxsan waaye wax soomaaliya ku kooban ma aha laakiin soomaaliya iyada in ay maaragtay howlahaas xeerar lagu ilaaliyo iyo awoodo lagu ilaaliyo inay degsato ay ka shaqayso ayay mas-uuliyaddeeda tahay beesha caalamkana marka taageero ay ka siiso sida arrimahaas ay shabaab looga cunuqabatayn lahaa not only hubka bad arrimaha kaleo dhan oo ay sameeyaan oo ay ku jirto lacagta baada ay qaadaan iyo arrimahan kaleeto smugglinka oo ku jirto human smugglinka waayo qodob kale waxa weeyaan hubkani muxuu ka tarayaa dagaalka al-shabaab muxuu kusoo kordhinaya maxaa isbedelaya midda kale mid ka mida siyaabaha ay al-shabaab hubka ku helaan waxaa la dhihi karaa waa hubka ay ka qabsadaan saldhigyada ama ciidamada dowladda ama ambush ha ahaado oo weergaadmaa ha ahaado ama mid baaxad leh oo saldhig ay ku qaadeenba ha ahaado marka hub dagaalkii shabaab muxuu ka tarayaa hubkii gacanta shabaab inuu u gacan galo oo xeryahan ay soo weeraraan ay qabsadaan see loo gaashamanaya waa mahadsan tahay aarun su-aal saxa waaye oo maaragtay meesheeda taalla dabcan dagaal markii uu jiro hubka qabsiga labada dhinacba way jirtaa arrinta walwalka uun muujisaa hadda recordka hubab aad u fara badan oo iyagana laga qabsada way jiraan hubab ay qabsadeenna way jiraan laakiin hubkan hadda oo qaadisteeda waxaas waxay ahaayeen hubkii aan labada dhinac wada haysanay oo isku nooc ahaa waxaa la kala qabsanayay laakiin midkan waa hub ka waaweyn hubkii hore oo runtii la dhigi karo waa game changer ama batalka ciyaarta wax weyn ka bedelayo oo laisku maquuninayo maaragtay tusaale haddaan kuusoo qaato waxa ina dheeraayeen waxay ahayd in ay baabuur qaraxa ay weerarada kusoo aadaan ay ciidanka soomaaliya soo weerarayaan badanaa ciidamada baabuurtaas hub ay ku joojiyaan oo awoodula inuu meeshiisa ku qarxiyo ayaan jiri jirin haddii maanta marka aan fursadaas helno in taktiigaas ay wada ay ku guulaysan jireen ama ay kusoo weerari jireen oo dhan in ay meesha ka baxayso oo ciidanku uu ka nabadgelayo in laysi soo gaaro oo baabuur weyn uu maaragtay aad u qarqiya ama u jahwareeriya uu soo gaaro marka arrimahaas waa waxaan is leeyahay game changerka oo shabaab cidda hadda maanta naxsan oo maaragtay inay soomaaliya diyaarado heli karta iyadu ay maaragtay ku dagaalgeli karto waa shabaab dadka soomaalida oo arrimahaas marka ama faalleeya ama cabsida muujinaya intooda niyad wanaagga ka tahay oo cabsida ay ka tahay runtii waa waa soo dhaweynaynaa waana maaragtay wax mudan in maaragtay ay dowladdu faahfaahinna ka bixiso laakiin in badan oo iyagana arrinta siyaasadaynaya ayaa jira oo aan jeclaan lahaa halkan inaan kaga codsado inay arrimahaas aysan u fiicnayn in ay cadow annaga dhan hal nooc noo wada yaqaana inay hadda ay dowladda soomaaliya uga soo horjeestaan just sababtoo ah siyaasado kaleeto isku haysa isku hayaan arrintaasna waa ka codsan lahaa inaan dagaalka lasoo dhex gelin dagaalka shabaab lagu hayo siyaasaadka kaleeto localka ah
kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali waxa uu warramayey haaruun macruuf halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhinaca kalena qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku qaaday cunqabataynta hubka ee muddada ka badan soddonka sano saarayd soomaaliya xildhibaanada ayaa sheegay in soomaaliya ay muddo dheer ka soo shaqaynaysay qaadista cunqabataynta hubka warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda ah cabdulqaadir maxamed cabdulle xubno ka mid a xildhibaanada aqalka hoose soomaaliya ayaa sheegay in xilli muhiima u taha soomaaliya ay soo baxay qaraarka khayiraadda looga qaado cunaqabataynta hubka soomaaliya xildhibaan maxamed ibraahim macalimu ayaa u sheegay v o a in muhiimay u taha soomaaliya qaadista cunaqabataynta hubka oo muddo dheer laga soo shaqaynaya soona martay marxado kala duwan aad iyo aad bay maaragtay soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunaqabataynta hubka muddo dheer ay soomaaliya ugu jirtay loobi iyo halgan sidii ay ugu guulaysan lahayd marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iida u ah sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan qoriga aan haysanayna haystaan marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan markaa isugu filnaan waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeenna jooga qarannimadeenni iyo wax walbay saacidaysaa marka cid kastaoo qayb ka soo qaadatay broseskaas dheer ee maaragtay soomaaliya muddo dheer tan iyo markii cabdullaahi yuusuf madaxweynaha uu ahaa ilaa hadda laga hadlaayay sanad walba in cuqnabatayntaas la qaado laakiin alxamdulillah maanta haddii lagu guulaystay runtii aad iyo aadaan u hambalyaynaya waxaana rajaynaya in wax weyn ay ka bedeli doonto soomaaliya iyo gebi ahaanba ee amnigeeda marka macnaha ku jira muxuu yahay soomaal hub waa soo gelaya qorwe yaaleen macnaha ku jira cunaqabataynta hubka la qaadayo waxaa laga hadlaaya waxa soomaaliya iman jiray waxa waa small armies laakiin hadda dawladdu waxay xaq u yeelan kartaa in ay hesho maaragtay mustaqbalka la qaado cunaqabatayntaasoo helikobtarro ay hesho oo maaragtay ay hesho qoryaha waaweyn waxyaabo kala duwan oo maaragtay nimanka lagu baacsanaayo iyo inaan ka maaranno sababtoo hadda waad arkaytaa qoryahan baabuurtan hadda ciidamada amsom ay wataan la yidhaahdo kasbarka iyo waxaasoo dhan ciidamadeennu ma haystaan meel cidlay taagan yihiin marka waxaa awood u yeelaysaa in xataa aan helno koofiyaasha helmadka wax walba oo ciidan u baahan yahay inaan helno marka ciidankeenna wax weyn iska bedeli doona amnigiisa khubaradu waxay qabaan xakamaynta marka hubkan ulusu soo galo gacanta dowlad soomaaliyeed dabcan waxaad og tahay xakamayntiisa laga hadlaya mar walba wallahi dowladda mas-uuliyad saaran waayo mar kastaba su-aasha ku xardhan ee dowladda hortaalla waxay tahay horta kow in la ogaado tirakoob la sameeyo hubka soomaaliya caqabadaha hortaaganayna ka mid ahayd hubka soomaaliya in la ogaado in la xakameeyo in masuqmaasuqa iyo maaragtay dowladdu ay noqoto tijaabo weeye tijaabada inaan ka baxno oo aan hubka soomaaliya la masuqmaasuqin la siyaasadaynin oo ciidamada soomaaliya ee maaragtay ee ay noqoto kuwa ka madax bannaan siyaasadda markaasaa ciidankeenni waxayna dhan ay guulaysan karaan laakiin haddii tallaabta hore aan ku guul daraysanno waxay noqon doontaa mid caqabad weyn ku keenta soomaaliya la dagaalanka al-shabaab fursad ma sii doontaa dowladda hadda
runtii al-shabaab dagaalankeedaba waa socdaa waxa keliyaoo maaragtay hadda maanta ugu muhiimsanee socda ayay ahayd waxaana rajaynayaa inay arrintaasi wax weyn ay ku biirin doonto qayb weyn ay ka qaadan doonto xildhibaan maxamed abuukar ayaasna dhankiisa soo dhoweeya soomaaliya ilaa qaado khayraadda hubka waa mahadsan tahay dabcan muddo dhowr iyo soddon sane olaqabateen ka saarnay soomaaliya arrimaha hubka oo muddadaas dee waxa keenayna waa ahayd dhibaato soomaalidu isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaataynayay in dadka soomaaliyeed xubka waaweyn oo waxkumadaan aanay soo isticmaalin baa ii sheegaday ee xubkaa loo saaray dabcan hadda dawladdu waxay ku jirtaa dagaallo aad u adag oo ay kula jirta waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta marka de waa arrin fiican la soo dhoweynaya in maanta la helo dawladda soomaaliyeed inay hesho hub ay kula dagaalami karta nimanka khawaarijta iyo cadowga dawladdan soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey xildhibaan maxamed abuukar ayaa sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay ilaalinta gacanta uu gelayo hubka maadaama soomaaliya xilliga laga qaaday khayraadda hubka isla haddana waxaa si taxadar leh iyadana u baahan in iyada nafteeda isha lagu hayo hubka la keeni doono sida loo isticmaali doono gacmaha lagu isticmaali doono dawladda soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran hubka soomaaliya waxaad og tahay hubka ugu tiri badana gacmaha shacabka iyo gacmaha adowga weli ku jira haddii hub tiri badan dee waddanka la iska soo geliyo halis kaley sii abuuri doontaa marka waxaan aan rajaynaynaa dawladda soomaaliyeed inay hubkaas ka taxadirto cidda gacanta ku hayn doonta iyo sida loo isticmaali doono taasaa muhiim ah in ay ay gacanta lagu sii hayo oo si fiicanna loogu taxadiro dowladihii iskaga dambeeyey xilka ayaa mid walba waxay door muhiima ka soo qaadatay fududaynta qaadista unaqabataynta hubka saarnaa soomaaliya laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mar kale ayaan cawaysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa soo kordhaysa cabsida laga qabo in webiga shabeelle uu sameeyo fatahaad cusub iyadoo dhinaca kalena xaaladda bani'aadminimo ee deegaanada ay ku dhufteen roobabka ay fatahaadaha iyo fatahaadaha ay weli taagan tahay wararkii ugu dambeeyey ayaan ka waraystay wasiirka arrimaha bani'aadminimada iyo maareynta masiibooyinka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush
caasha aad aada u mahadsan tahay roobabkan xilliga deerta waxay bilowdeen bishii octoobar afarteedii ayay ka bilowdeen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidaa la socotay sanadkan waxaa aada loo saadaalinayay inay dhici doonto waxa la yidhahda elnino oo a roobab aada u fara badan qiyaasaha marka hore la saadaalinaya waxay ahayd in roobabka uba u banaan doonaan meelaha webiyada maraan sida webiyada jubba iyo webiyada shabeelle laakiin qiyaasahaas waa isbedeleen roobabka xoogooda wuxuu ku bilowday deegaano uusan marin webida sida gobolka bay iyo bakool roobabkaasna saameyn weyn ayay ku yeesheen magaalooyinka baydhabo buuraha kala bardaale oo gobolka bay iyo degmooyinka xudur waajid iyo ceel barde oo gobolka bakool roobabkaasna run ahaantii waxaa da-ay roobaba aan weli hore loo arag oo wakti badan aada u badan socday nasiib wanaag toddobadii beriya u dambeysay roobabka wa waa yaraadeen dhinaca baay iyo bakool waa ka yaraadeen laakiin dhulkii biyaha uu galay jidadkii ay jejebiyeen buundooyinka dhibaato badan gaarsiiyeen beerihii dadka dhowr mar ay tabceen oo dalagii uu ka halaabay waxaa isku darsamay biy bulaacadihii iyo biyaha isku darsamay isku darsamay dadka waxay u baahan yihiin biyo macaan oo la cabo waxaa dilaacday malaria ama kaneeca aada u badan ayaa deegaanada ka jirta markasta raadkii biyaha wejigii hore dhibaataday geysteen ka sokow hadda waxaa bilaabanayo waxyaalihi waktiga dheer sida dhinaca caafimaadka ha noqoto dhinaca kaneecada iyo waxyaalaha lamidka ah iyo biyo macaan maadaama biyihii iyo wasaq badan gaar walwalka ugu badan oo hadda aan qabno waa dhinaca gobolka shabeellada hoose oo webiga shabeelle oo qarka saaran yahay magaalada afgooye magaalada degmada owdheegle janaale qoryooley dholalkaasoo run ahaantii aada looga cabsi qabo inuu webiga ku fataho nasiib wanaag ilaa hadda fatahaad weyn ma aysan dhicin dhinaca webiga deegaanada webiga jiinkiisa biyo xoogaa yar sisiibuu ahaana ama meelo yaroo kala jabay kasii daaya laakiin fatahaad weyn ma jirto laakiin cabsi badana laga qabaa ilahayna waxaan ka baryaynaa inuu taas na na muujiyo haddii fatahaadaas ay fatahaad weyn ka dhacdo degmooyinka afgooye dhow dheegla ideeganaysa run ahaanta dhibaato badan aada u weyn ay keeni kartaa waayahay waxaad ka warantaa marka degaanadan uu maro webiga qiyaas ma lahayaa ku saabsan biyaha heerka ay hadda gaarsiisan yihiin leebel ahaan wallaahi dhinaca afgooyo kale oo shabeellada hoose webiga qiyaasta lumber waxaa jira five la dhaho hadda fivekii taagan yihiin xataa waxay waa dhaafeen laakiin si wanaag sanadihii u dambeeyey dhismayaal yarar oo webiga lagu sameeyey waxawaaye difaaca webiga xoogaar sii adkeeyey laakiin waxay saaran tahay meeshii u dambeysay saaran tahay haddii biyo badan oo kale imaadaanna isla markiiba ay fatahayaan levelkan alxamdulilah ilaa hadda fatahaad weyn ma dhicin levelkan five waa level nooceeya waa cabir oo webiga lambaro oo biyaha buundada hoosteeda ku xiran oo marbu biyaha meeshay marayaan lagu lagu xisaabo marka meeshi oo u koreysay oo shanta ay ku qoran tahay meeshaasu hadda hadda taagan yahay adi ilaa saddexda beri u dambeysa meeshasuu taagan yahay marka waxay ku xiran tahay biyaha imaanaya yacni marka levelkaas uu taagan yahay ee shanta ah haddii biyo ay ku darsamaan kale waxaa dhici karta in fatahaad ay dhacdo in fatahaad weyn ay dhacdaa dhici kartaa ilaahay naga hayo taas cabsida ugu badan laga qabo dadka waa loo digay ree afgooy waa dadaaleen dadka qaar waa ka fogaadeen meelaha oo webiga u dhow khatarta ah laakiin haddii biyaha fatahaan magaaladaas iyo deegaanada ku dhow o dhan waa saameynaa ilaa iyo dhowr dheegle ilaa janaale ilaa iyo dhulka maroodiga shabeelle o dhan hadda roobabkaasi ma joogsadeen mise weli way da-ayaan horta roobabkii roobabka waxyar waa yaraadeen laakiin biyaha oo webiga sidaa ogtaha waxay ka imaadaan etoobiya waxay soo mareen gobolka hiiraan gobolka shabeellada dhexe kadib ay shabeellada hoose soo gaarayaan marka taas waa badanaa biyaha webiga waxa wa waxay u badan yihiin biya webiga uu keenayo oo deegaano kale roob kusoo da-ay roobabkii oo da-ayana wax yar waa yaraadeen laakiin saadaasha waxay sheegayeen in roobabkan ay sii socon doonaan ilaa bisha january waa gartay marka wasaaradda maareynta masiibooyinka aad wasiirka ka tahay ilaa hadda maxaa tallaabo ah oo ay qaaday oo dadkaasi lagaga badbaadinayo dhibaatada ay la imaanayaan ama ama la yimaadeen fatahaadahan iyo roobabkan waxaan sameynay wacyigelin badan deegaanada webiga webiga magaalooyinka kale webiga marina meelaha ay biyaha maraan dadka inay ka fogaadaan digniinta waa sameynay hay-adaha waa u qaaldaaminay lacago oo wasaarad ahaan aan aruurinay guddiga fatahaada koonfur galbeed deegaanada qaar lacagaan gaarsiinay sanadkan run ahaanta waa sanad aada u dhib badan dhaqaalihi adduunka hoos u dhacay annagana ilaa had waa waa dadaalnay inaan deegaano badan sida meelaha aada u saameeyeen sida bardaal oo kale lacagaan gaarsiinay qayllaan badan u sameynay degmada xudur waajid hadaan gaarsiinay meelaha kalena ishaan ku haynaa hay-ado badanna waa waa ilaa hadda gacanayna siiyeen waxaana rajeynaa gurmadkaasi uu sii bato insha allah waad ka warantaa cabdinaasir ma jira khasaare ka dhashay ka sokow in daadadkaasi ay guryo burburiyeen oo beerihii ay dhibaato u geysteen ma jiraa khasaare nafeed oo roobabkan iyo daadadkan da-ayay tan iyo bilowgii bisha oktoobar ay u geysteen dadka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ilaa hadda dadka aan la diiwaan geliyey waa labaatan qofood oo shan iyo toban kamid ay yihiin degmada degmada baydhabo oo run ahaantii daadadkan aada u saameeyeen marka ilaa labaatan qof ayaa la diiwaan geliyey labaatan labaatankaas qofna waa dad oo roobabkaas da-ayay daadadkooda ay saameeyeen weli kuma jirto kuwa webiyada inkastoo weli aysan ugu bilaabanin laakiin labaatan qofaan diiwaan gelin ilaa hadda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha bini'aadminimada iyo maareynta masiibooyinka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush oo igu warramayay khadka taleefanka toosa ayay wararkan iyo warbixinadan idinkaga imaanayaan magaalada washington ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta nagala socon karaan website-keenna v o a somaly com somalilan ayaa ku howlan inay ciqaab adag mariso dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada xayawaanka duurujoogta ah gaar ahaana harimo cadka iyadoo duleedka magaalada hargeysa lagu hayo ku dhowaad boqol harimo cad ah oo lasoo badbaadiyey wakhti la isku dayeeyey in loo dhoofiyo dalka dalalka imaaraadka carabta sida ay sheegtay wasiirka deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil bandare warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa sheegtay in ay siddeed iyo sagaashan harimacada badbaadisay kuwaasoo la doonayay wakhtiyo kala duwan in laga dhoofiyo xeebaha somalilan isla markaana laga keenay dhinaca dhulka hawdka ah sidaa sheegtay wasiirka wasaaradda deegaanka shukri xaaji ismaaciil baandare oo la hadashay v o e iminka boqolkii ku dhow yahay meel afar baa lagu hayaa oo iyaguna qolo kalaa haysa jarmaloonelo shaqey ka shaqeynaya baa haya meelna waxaa lagu hayaa afar iyo sagaashan haa weeye dan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo aanaa lala shaqaynayn waxbay noomay suurta gasheen haddaan bahda aanay nala shaqaynaynin amnigu na waxba noomay tarteen oo weliba ay kow ka tahay wasaaradda arrimaha guduhu wana waxba noomay suurta gashan haddaan boliisku nala shaqaynaynin habeen iyo maalin shicib ahaan iyo wasaarad ahaan meerada barasaabada waanu isugu wada tagnaa waayo ceeb bay noqotay inay transit aynu noqono badeenii ay ka baxaan ay ka gudubto oo halkan yamanta doonyaheedu kuu taagan yihiinoo ay u fadhiyaan inka laga keenayo halkee hal gunti inuu ay halkan u fadhiyaan oo networks ku xidhan ay yihiin marka inagu keliya waxa weeyaan inaynu taanac joogno waxaa loo sameeyey imika waxa laha task force waa unit baa loo sameeyey dhan oo isku jira unitkaasoo dhani boliiski baa ku jira arrimo gudaha ku jira maxkamadii baa ku jira wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa ku bogaadisay waaxda garsoorka somalilan doorka ay ka ciyaareen in maxkamad la saaro islamarkaana sharciga lala tiigsado sida ay sheegtay kuwa dembiilayaasha ah ee harimacadkaasi doonaya in ay tahriibiyaan ragga yaryar ee maanta wax xukumay ee maxkamada jooga ilaahay hadda iyo aadan xaaji caliya dadka xukumaa ilahay baan ku dhaartay inaan intaa in leeg aanay feebar u gelin saarajoogaa lagu xukumaya
dad soo qabtay harimacadoo loo xukumay ma jira in waxay galaan laba sannadood saddex sannadood oo harimacadkii harimacadkii oo keeno markhaatiyo soconayo dhala ayaa la daba wada oo loo xukumaya miya xalku maxuu hooyadii uga soo qaaday xeerku hadalba male ajnabiga qofka deera qashaa ee ajnabiga waa shan kun oo u s dollars hadda deeru qasha oo ganaaxa iska daa harimacadka sarmaxaadkuna waaba jeelka somalilandarkuna waa ganaaxa ganaaxa ka mida iminkaan review ku wadnaa sababtoo ah penaltiga ha dib u eegis baanu ku wadnaa sababtoo ah waxa weeyaan ganaaxa ku jira somalilandka ayaa saddex milyana saddexdii milyan way dhigayaan marka saddexdiina wuu dhigayaa xadhigii sanadkaana waa iibsanaya marka waabaan ka saaraynaa aba waxaanu qiyaamahoodaanu ku kicinayna xanaanaynta xayawaanka gaar ahaana harimacadka waxa uu u baahan yahay maalin kasta in hilib la siiyo islamarkaana loo ilaaliyo dawaynta xanaanaynta iyo nafaqaynta intaba haddaba yaa ka gacan siiya boqolka ku dhow ee harimacadka ay wasaaraddu hadda hayso lacagta ku baxda sideed boqoloo kun sanadkii kama yara ama todoba boqol ilaa sideed boqoloo kun weeye so ma aha xayawaan de hilib doonaya oo nool wuxuu doonayaa cuntadiisii wuxuu doonaya dawadiisii wuxuu doonaya xanaanadiisii halkuu ku carari lahaa hawadiisii marka ilaa fitamiinada calciumka jirkooda gelaysa alfaha u adkaynaysa waa bahal u bartay boqol iyo labaatan kilomitir saacadda inuu cararo waana ka ugu dheereeya waa inuu helaa meel isku kala bixiyo ka waxaasoo dhan baa loo kabaa shaqaalo jajaban ayaa u jooga hay-adii ugu weyne jita conservation fund ee fadhida namibia waxaanan kuaan ku faanayna somaliland haddaanu nahay inaanu horta dee transitkaasi lo odhan transit dambe dal yaroo jooga kana waxaa shan sheekaha socota imika waa somaliland baa ilaalisa mana jiro dowladaha adduunka oo dhan in intaa hayso maanta ku haysa dalkooda gudahooda oo ku xanaanaysa oo transita oo lagu qabtay khadar maxamed cakule v o e hargeysa
mahadsanid khadar haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa jimcihii soomaaliya ka qaaday cunaqabatayntii dhanka hubka ee saarnayd tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii haddaba tallaabadani taariikhiga ah maxay soomaaliya uga dhigan tahay sidee dowladda soomaaliya ay uga faa'iidaysan kartaa arrintan hub nuucee ah ayay heli doonaan ciidanka qalabka sida qaadista cunaqabataynta ma ku timid wakhti ku habboon sidayse dowladda soomaaliya u maarayn doontaa hubka ay heli doonto qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah cabdisalaam guuleed oo soo noqday agaasime ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda qaranka ee soomaaliya haddana ah madaxa machadka dhinaca amniga ka shaqeeya ee eagle range services cabdisalaam mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a inta aanan su-aalaha muhiimka ah gelin cunaqabataynta hubka laga qaada soomaaliya bal in yar noo faahfaahi duruufihii ay ku timid in soomaaliya cunaqabatayn hub ay kusoo rogto qaramada midoobey bilowga sagaashamaadka
aadaad umahadsan tahay nulow cunaqabatayntaani soomaaliya waxay waxaa la saaray bishii janawari sagaashan iyo labadii waktigaasna waxay aad waktigii hogaamiye kooxeedyada ama nimankii qabiilada hubaysan hogaaminayay ay soomaaliya awoodda kula wareegeen waxaay ka dhaxleen dowladdii maxamed siyaad barre hubkii waddanka gacanta ugu jiray markaas oo waddanku hayay intii un laysu isticmaalay intii siyaad barre lala dagaalamaya maalintii hartay waqooyi oo runtii ahayd qayb weyn maata sectorka lixdanaad haddaanan qaldanayn ayay ayay la wareeg kuwaas way la wareegtay gaarkeeday u haysata laakiin koonfurta soomaaliya koonfurta markaan leeyahay wixii somalilan kasoo baxsan waxay waxay dhaxashay wixii hub wadanku u lahaa waxaana gacanta ku dhigay hogaamiye kooxeedyo kaaba qabiilo dagaal hogaaminayay marka dadkii sidaas s s d f f w f s s s waxay keentay inay in in dagaal badan oo lagu halaagsamaya wadankii ka dhacay mas-uuliyad daradaas markii la arkay adduunkii wuxuu go-aansaday in la yidhaahdo war dadkan hala xakameeyo dabcan waxa gudaha wadanka ugu jira way isticmaalayaan waan u jeednaa madaafiicdii bay isku laynayaan si aan banaanka uga imaanin oon dilka iyo dhimashada iyo dhibaatadaanu u dhicin wadankii maadaama gacanta uu ka baxay oo amnigii iyo istooradii hubka gacanta ka baxeen inaan adduunka uusan ku kaalmaynin inay soomaaliya dhibaatadaasi dhex sidaasuu ku yimid cunaqabatayntu waayahay marka cunaqabatayntii jimcihii ayaa la qaaday laakiin dabcan iskama dhicin marka ilaa intee ayay soo socotay dowladeesa soo bilowda dowladihii maaragta soomaaliya
dowladaha soomaaliya dowlad ku meel gaarahaa jirtay dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo labadii kun la doortay jabuuti dowladdii cabdullaahi yuusuf oo ayadana lagu doortay nairobi dowladdii sheekh shariif oo ayadan lagu doortay jabuuti maaragtay dowladahaas waxay ahaayeen ku meel gaaray ahaayeen marka awood badanna runtii ma aysan lahayn waddanka meelo yaray ka xukumayeen dowladdii madaxweyne xasan sheikh oo labadii kun iyo labaiyo tobankii ayaa dowlad rasmiyahoo aan ku meel gaarahayn ay kusoo kusoo beegantay waktigaasay soomaaliya ka baxday labada kun iyo labaiyo tobankii ayay ka baxday wixii t n g ama ama t f g ma transition federal governmentiga ahayd wixii intaas ka dambeeyey marka soomaaliya waxay haminaysay inay ka baxdo cunaqabataynta hubka in laga qaado oo ay awood u hesho inay xuduudaheeda difaacato ciidamadeeda ay qalab iyo awood u yeeshaan inay la dagaalam runtii awoodda soomaaliya la dagaalamaysay waxay ahayd al-shabaab marka awooddaasi dowladda dowladda madaxweyne xasan sheikh iyo dowladihii kaleba waxay isku dayayeen inay la helo awood badan oo oo maaragtay ciidamada soomaaliya la tayeeyo la qalabeeyo laakiin adduunka weli ma aysan aaminsanayn kama dhacdhacsaneen soomaaliya inay mas-uuliyadda qaadi karto hub awooddaas leano dee hubka la sheegayo waa in waa maraakiib dagaal waa diyaarado dagaal waa lidka diyaaradaha waa madaafiicda goobta waa yani nuuc kastoo hub ah ayaa ayaa laga hadlayaa awooddaadi meeshay ku gaarsiiso marka soomaaliya uma lahayn tayo iyo tabar iyo awood uma lahayn in hub lagu aamino runtii adduunku baxnaaninoo waday intaas waxaad u malaysaa dagaalka lagu jiray in ciidamada soomaaliya ee gacmo qabasho ku ahayd shabaab ay dagaalka ay kula jireen oo loo gacmo qabanayay gacmoqabad markaan ku leeyahay inaysan awood u lahayn inay dagaal dhabah oo dowladeed dhan dagaal iyo jamhad iyo dowlad markay isdagaalamayaan waa inay dowladdu awood badan tahay jamhaddu awood yar tahay marka shabaab iyo dowladdu isku awooday ahaayeen gabaadka ciidan ee soomaaliya ay dugsanaysa wuxuu ahay ciidamada admisa amisom oo gabaadka keliya ay haysteenna wuxuu ahay gaadiidka dagaalo ay haysteri kareen oo ah eebisiyada iyo taangiga beebayaasha iyo taangiga baaburtan xabaddu karin ayaa ciidamada soomaaliya gabaad u ahay waxaasle marka maadaama aad misbaxayso sanadka soo socda hal sano ay ka dhiman tahay iyo wax ka yar soomaaliya waxaan isleehay wakti saxiix kusoo aaday inay awood u yeelato inay isdifaacdo hub na ay u hesho lana cabsi badan dadku waxay ka qabeen su-aala la iska weydiinaya amisom ciidanka admis soomaaliya hubka ma uga tegi doonaan ciidanka admis inta badan hubka wadamaday kala yimideen midabkaa loogu buufiyey iyo a u waxbaa loogu buufiyey wadamadiina ku noqon doonaan marka inay soomaaliya ka hor hesho ciidan taya leh oo tababar fiican leh qalab ay isku difaacdo waxaan isleeyahay waa muhiimiyad weyn oo qarannimadii soomaaliya qayb weyn ka ah waaya marka waataa hadda ka hadashay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay in cunaqabataynta hubka laga qaado waana la qaaday marka hadda xaggee ka bilaabi doontaa dowladda soomaaliya xaggee wax ka bilaabi doontaa
runtii qorshaha dowladda ma ogi waxaanine dowladdan keliya ma ahan waa soomaaliya waxaa cunaqabataynta laga qaaday dowladdan iyo dowladaha kusoo xiga waxaan isleeyahay dowladdan waxa habboon inkastoona qorshaheeda ogeen waxaan maqlayay labaiyo tobanka bishan hadda december new york waxaa ka dhici doona shir looga hadlayo looga tashanayo sidii loo tayey lahay ciidamada soomaaliya dabcan shirkaas waxaa ku jiri doona yaa hubaynaya sidee loo hubaynayaa dhaqaalaha lagu hubaynaya xaggee laga helaya adduunka maaragtay lacagaha deyntaah uu bixinayo ayay qayb dabcan qayb ka noqon doontaa in la yidhaahdo world banki waxba u dhiibi doonaa wadan hebel oo hubsii wadamada reer galbeedkune inta badan waxay isku dayaan oo hubka gato in dhaqaalaha ama waxa lagu dayminayo inay iyagu deyntana bixshaan hubkana laga soo gato si dhaqaali dib ugu laabto laakiin dowladda soomaaliya laga rabaa inay hubka ugu riqiisan ugu tayada badan soomaaliyana jejeebkeeda og hadee dabcan wixii lagu siiya inta badan deyn baad gudaysaa si jiilasha soo socda ay dhibaatada deyn gudidu wadaarta hadda maanta diraafintii soomaaliya dhibaatada laga marayo marka dowladda soomaaliya waxaan isleeyahay waxaa ku habboon inay kaalmaysato horta kow inay kaalmo raadsato oo aysan isku dayin inaysan u dayartahay heli karto ama deymaha la siinayo inaysan la aadin xagga hub iibinta laakiin ay horta kow fiiriso diblomaasiyadda iyo galgalka iyo saaxiibtinimada iyo yaa abaal nagula iyo yaa maaragtay masaacidaya wadamo badan oo diyaar u abaa jiraan aamsanahay in la raadsho loobi loo galo saaxiibka saaxiib lala hadlo yaa naga taa yaa naga taageeraya hubka maxaa ku soo xiga marka hubka haddii lagu siiyodan isticmaali karin hadda waxaan aragnay dhalinyaro crash borograma la yirahda waxyaabaan intensive courska deg dega ah lasoo siiyey marka in ciidamo horta tababarka ciidanka soomaaliya tababar lagu celiyo hubka imaanaya tababar saxa laga siiyo waxaan deg dega ah oo dhan la joojiyo in marka ciidankiioo la tababaray iyo hubka imaanayoo loo tababaran yahay iyo xifdinta hubkaas oo runtii soomaaliya mas-uuliyadda weyn ay ka saaran tahay waxa lagu aaminay ee hub iyo mas-uuliyad ah inay soomaaliya kasoo baxdo oo ay hesho kate hub oo la isku aamini karo oo ah dad la aamini karo system la aamini karo iyo goobo la aamini karo waa mahadsan tahay cabdisalaam guuleed khadka igugu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya aan soo dhaweeyo soo dhawoola magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa magaalada malabo xuduudka uganda iyo soud suudan daadiyaha barnaamijka iyo martida waa aad baa idin salaamay marka xigtana waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheeda xigta ee martida barnaamijka sidee soomaaliya ay u xajisan kartaa ee cunaqabateynta hubka saaran ee laga qaaday maadaama soomaaliya stiil weli ay u baahan tahay korjoogteyn iyo hubin iyo in wax lala agaasimo ma maadsantaa
soomaaliya cunaqabataynta waxay waxay ku ku heensan kartaa kalsoonida la siiyey ee soverentygeeda iyo awoodeeda inay heysato oo runtii maanta muhiim u ah aan aaminsanahay soomaaliya dagaalka ay ku jirto oo ay al-shabaab kula jirto oo ciidamadeeda maaragtay maalin kasta ay dhashiika iyo suug kula dagaalamaya al-shabaab oo suug iyo dhashiika ku dagaalamaya guusha ciidanka wiilasha soomaalida askarta soomaalida aan is leeyahay waxay u tahay hadiyad noloshooda lagu soo kordhiyey in mas-uuliyadda aan sheegayo aan hore u sheegayo ay kasoo baxdo oo ah inuu hubkaasu uu noqdo mid la xiftiyey oo aan gacan cadow gelin oo aan gacan qabiil gelin oo aan gacan qof qaasa gelin taas ayaa adduunku ku aamini kara haddii kale waxaa imaan doonta in xataa wadamada deeqda hubka siiya ama ka gaday laftooda dib loola hadlo oo la yidhaahdo war arrintusaan umalaynayna ma ahane dib haloo howsha ha loo dhigo marka waxaan isleeyahay soomaaliya runtii aad ayay maanta muhiim ugu tahay stageka ama qayb waxa ay gaarto in cunaqabataynta laga qaado laakiin waxaa ka muhiimiyadda la eg ama maarata ka weyn inaan lagala noqon kalsoonidaas la siiya soomaaliya oy soomaaliya ka soo baxdo mas-uuliyaddii loo dhiibay waa tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo assalaamu calaykum v o e dhammaantiin waa idin salaamayaa magacaygu waa mawlid mascada dhabarey oo jooga degmada goldogob laba su-aalood aada u ka kooban baan rabay inaan khabiirka weydiiyo labadaas su-aaloodoo ah cunaqabataynta soomaaliya laga qaaday ee muddada dheer dul saarnayd ee hubka ah soomaaliya xilligeedii ma ku soo beegantay oo ma tahay mid ay dowladda soomaaliya xakamayn kadho suusan hubkaas qabaa'il gacantiisa ugu gelin maadaama soomaalidu beelo beelo iyo qabiilqabiil ay tahay su-aasha kale aan weydiin lahaa waxaa weeye ciidamada atmis ee haatan ku sugan soomaaliya jooga ciidamadaas shuruucda ma u bannaynaysaa markay baxayaan inay hubka kala haraan oo soomaaliya hubka lagu wareejiyo arrimahaas labadaas su-aalood baan weydiin lahaa khabiirka waa mahadsantii v o dhammaantiin
mawliid aada u mahadsan yahay waxa weeyaan waktigii ugu haboonaay dabcan waktiyo badana lasoo maro baahi loo qabay soomaaliya baahi u qabtay in laga qaado cunuqabataynta laakiin haddana idnaba been too late mar mar kasto ood baahi qabtid markaad waxeshid waa marka ugu fiicneed marka soomaaliya cunuqabataynta maanta laga qaaday oo dagaal ruma lagula jiro al-shabaab iyo alqaacida iyo argagixiso madaxweyne xasan sheekh naasleeya madaxweynihii ugu haboonaay intaan soo aragnay ee dagaal uu ka go-an yahay siduu nimankaas dalka uga xoreyn lahay ayay kusoo aaday marka horta wakti ugu haboonaay wuxuu koley kusoo aaday wakti admis oo kaalimo waaweyn wadanka ka ilaalinaya ay baxayaan in soomaaliya ay hesho kaalintaas inay buuxiso waxaan isleeyahay wakti saxay kusoo aaday ciidanka admis hubka ay heestaan soomaaliya ma ku wareeji doonaan maya intaan ogahay kuma wareeji doonaan hubkooda way qaadan doonaan inta badanna wadan wadanay uleeyihiin ciidamada admis waay cabdisalaam waa mahadsan tahay marka soomaaliya meelo ka mid ah dagaal ayaa ka socda kan dowladda iyo kan shabaab oo aan u tegi doono qeybaha dambe ee barnaamijka laakiin dagaalka khaatuma iyo somalilan hubkani saameyn ma ku yeelan doona
uma malaynayo inuu inuu saameyn deg dega ku yeelanayo dabcan sanadna ka hadli mayno laba sanana ka hadli mayno saddex sana ka hadli mayno waxaan ka hadlaynaa soomaaliya oo awood leh oo xuduudaheedii xadka etoobiya laleedahay difaacanaysa waxaan ka hadlaynaa soomaaliya oo xadkay kenya laleedahay difaacanaysa xadka ay maaragtay badda ka leedahay difaacanaysa waxaan u malaynayaa marka prioritiga ama muhiimiyadda koobaad dhinacyadaasay jiraan uma malaynaya soomaaliya inay hubay doonto maamulka khaatumo say ula diriraan somalilan mana u aaminsan inay soomaaliya ama sax ma ahan inay somalilan hubayso si ay kaatumo ula dirirto ama maamulada kale ula dirirto marka waxaan isleeyahay haddana waxay kusoo laabanaysaa mas-uuliyaddii guud ay ahayd soomaaliya sidii hubkan u xakamay lahayd iyo sidii mas-uuliyaddiisa u qaadi lahayd waaya marka ugu dambeyntii dowladda soomaaliya oo hadda dagaal kula jirta ururka al-shabaab muxuu uga dhigan yahay ka qaadista cunaqabatayntan marka laga eego dagaalka ee hadda ku jirto ka dhanka al-shabaab waa su-aal aada u muhiima waxaan ognahay al-shabaab waa urur go-aan ku gaaray inay isdhintaan waxna dilaan askariga al-shabaabkaahu inuu dhinto u qadiman yahay laakiin ciddii ka hor timaadana uu dilo askariga soomaaliga ahi wuxuu u dagaalamaa inuu naftiisana badbaadiyo qaran difaaco ummad difaaco okay sida keliyaha marka askariga soomaaliga ah uga adkaan karo qof doonayo inuu dhinto isaguna ku dilo oo inuu haysto hub uu ka uga awood badan yaha ka kale oo meeluusan ka soo gaarin uu ka dilo oo wuxuusan ogeyn uu kula dagaalamo oo meeluusan maaragtay wuxuusan heli karin oo isagu haysto taasi hore uma jirin sababtaasaana keentay in soomaaliya askarteedu ay runtii baylax badan ay gasho ama dhimasho badan isoo gaarto al-shabaabkana ay awoodooda jirto laana muddo dheer ayay shabaab ku dagaalamayeen awoodooda ciidana aaday u sarreysay markii loo fiirsho waktigay dagaalamayeen ee jamhadnimadooda waxaan isleeyahay marka hadda cunaqabatayntan laga qaado soomaaliya waxay awood usii doontaa dowladda soomaaliya iyo ciidamadii soomaaliya inay helaan hub aysan al-shabaab haysanin awood aysan al-shabaab haysanin oo ay awood u yeeshaan shabaab meelaysan kasoo gaari karin inay ku dilaan dhimashada askarta soomaaliya yaraato moralkoodu aad u sarreeyo maadaama ay heli doonaan gabaad aan xabadaha al-shabaab karin qalab survailancia oo ay ku ogaadaan xogta iyo sirdoonka electroniga inay haystaan inay helaan waxay u sahlaysaa inay badda kasoo duqeyn karaan inay hawada ka duqeyn karaan daroomo inay helaan madaafiic inay helaan maaragtay surveillance electronic surveillance oo oo maaragtay aad wax qabad u leh marka waxaad leeyahay wax weynay kusoo kordhin doontaa moraalka iyo qalbiga hadaad fi moraalka iyo qalbiga askarta soomaaliga haddaad fiiriso askarta danab ayaa ugu dhiiran ciidanka soomaalida dhiiranaantaasuna wax kala maahane waa imkaaniyaadka isku halaynta haystaan tababar qoryo xoogaa wanaagsan gaadiid yara xoogaa wanaagsan iyo daroontaasoo dusha ka ilaalinaysa ayay kalsoonidaas ku helaan ciidanka kusoo xiga waxa weyaan ciidankan gorgor oo ayagana sidoo kale turkida baabuur yaroo qanfilan ay wataan ee bisiya oo maaragtay xabaddu aysan karin calaqal aan ak iyo iyo maratadishiikuu karin dhiiranaantaasaa keen haddii marka askari kastoo soomaaliya oo awood u yeesho inuu ku dhex jiro baabuur aan xabadu karin oo maaragtay si fudud uusan ku dhimanaynin waxaan isleeyahay geesinimadu waa waxay gaari doontaa iyo moraalku meel sare soomaaliyana wakti gaaban haddii qorsho saxa ay la timaado ay uga adkaa kartaa al-shabaab waddankana iyo xuduudahana ku difaaci doontaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdisalaam guuleed oo horey u soo noqday agaasima ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda soomaaliya haddana madax u ah machadka dhinaca amniga ka shaqeeya ee eagal range services waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala soo codsiinaya haatana dhegeystayaal waxaad nagula nasataan codka fanaanada kiin jaamac codadka labada fanaan marwaan yare iyo kiin jaamac ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno nabadgelyo la laha